wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan dowladda soomaaliya ayaa shantii bishan qaramada midoobay weydiisatay in lasoo gebangabeeyo joogitaankeeda howlgalkeeda diblomaasiyadeed ee soomaaliya warqadda uu golaha ammaanka u diray wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayuu kaga codsaday in la joojiyo shaqada howlgalka qaramada midoobe ee soomaaliya afhayeen u hadla xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya ari gatanis oo ka jawaabaya codsigan ayaa sheegay in codsiga dowladda uu caddayn u yahay waxa uu ugu yeedhay shaqada qiimaha leh ee xafiiska qaramada midoobey uu ka qabtay taageerada maamulada soomaaliya waxa uu intaasi ku daray in wadahadal ay kula jiraan dowladda federaalk soomaaliya ayna diyaar u yihiin inay qaataan go'aanada golaha ammaanka haddaba si aan wax uga ogaano howlaha xafiiskan waxaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan marti ku ah cabdirasaaq aadan oo ah agaasimaha fulinta hay-adda cilmi baarista iyo daraasaadka siyaasadda ee far side africa horena u soo noqday la taliyaha xafiiska madaxweynaha iyo sidoo kale xogayaha joogtada ah ee wasaaradda warfaafinta waa tahay cabdirasaaq ku soo dhowow v o a waa mahadsantahay faarax adiga iyo tiimka ka shaqeeya v o a iyo dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha badan aad baad u mahadsan tahay waa gartay marka hore waa maxay shaqada xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ee u n som goorma ayaase la aas-aasay bismillaahi raxmaani raxiim horta marka hore waxaa laga maarmaana in la xuso xafiiskan waxaa la aasaasay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan labadii kun iyo sagaal boqol sagaashan saddexdii muddo wuxuu jiraa hadda soddon sano ku dhow waxaa loo aasaasana waa saddex arrimood baa ugu muhiimsan waxa weeye in laga taageero dowladda soomaaliya arrimaha siyaasadda sidii loo heli lahaa siyaasad xasiloon siyaasad xasiloon sidii loo heli lahaa oo loo wada dhan yahay midda labaad oo loogu talagalana waxa weeye sidii soomaaliya looga taageeri lahaa arrimaha amniga islamarkaasna loo heli lahaa sugidda amniga macnaha dowladda soomaaliyana arrimahaas looga taageeri lahaa midda saddexaad waa arrimo iyadana la xiriira arrimaha biniaadanimada ama humanitarian oo ah soomaaliya laftigeeda arrimo fara badan oo ayaa soo mara oo oo xagga maaragta humanitarianka ah sidii maaragta dowladda soomaaliya looga caawin lahaa arrimaha biniaadanimada iyo looga hortegi lahaa ama ha noqoto duruufaha adag oo ay roobabku keenaan ama abaaruhu keenaan waxyaalaha sida looga hortaga marka xafiiskan xafiis soomaaliya kaliya ku gaar ah ma ahan waa xafiis laga dhiso dowladaha burburay oo ay dhibaatadu gaartay sida dowladaha ciraaq dowlado matalan south sudan dowlado fara badan ayaa jira oo sidaasoo kale sida soomaaliya oo kale loo caawiyo oo xafiisyadanu ay ka shaqeeyaan
waa gartay ma laga yaabaa marka in codsiga dowladda soomaaliya uu aqbalo golaha ammaanka ee qaramada midoobey
run ahaantii marka la fiiriyo dabcan horta dowladdu xaq bay u leedahay inay codsato in maaragta xafiiskan la xiro ama shaqadiisa lasoo gaabiyo laakiin waxaa isweydiinta mudan waxa weeye shaqadii loo igmay xafiiskan ama dowladda soomaaliya laga sugahaya ma hirgashay taa waxaa ugu muhiimsan kow soomaaliya ma haysaa siyaasad loo dhan yahay dastuur heshiis lagu yahay dabcan jawaabtaas waa maya ilaa iyo hadda waxaa socda dabcan siyaasad ama dastuur aan weli lagu heshiinin ayaa socota inkastoo madaxweyne xasan sheikh iyo dowladdiisa ay wadaan dadaallo fara badan oo wadanka dastuurka sidii looga heshiin lahaa doorasho cod iyo qof iyo codna loo geli lahaa taas macnaheedu waxa weeye shaqadaas weli ma dhammaystirna waxayna u baahan tahay in ay ka heshiiyaan saamileyda siyaasadeed iyo dowlad goboleedyadu sida wadanka ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah taasna waxay u baahan tahay in la helo siyaasad lagu heshiis yahay iyo qorshe cad oo ku sabaabsan marka ay dhacayso sida doorashadaas ay u dhacayso dabcan dowladdu ayadaa xaqu leh qorshahaas inay dejiso madaxweyne xasan sheekhna runtii arrimahaas in qof iyo cod iyo doorasho wadanka loo raro wuu ku mahadsan yahay laakiin waxay u baahan tahay meesha loo guurahayo in macnaha dadkao dhan ay isku waafaqaan islamarkaasna aragtidaas ay ay mid noqoto mid is-ogola oo lagu heshiis yahay si ay u dhacdo wadanka uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah arrimaha amniga haddaan usoo laabano waxaad la socotaa dowladda soomaaliya inay hadda ka hor dalbatay in mandate-ka ama shaqada atmis lagu soo koobo december ama october twenty twenty four sanadkan hadda aan ku jirno laakiin sidaad la socoto oon xog ku helayno dowladdu waxay dalbatay in dib loo dhigo arrinkaas isla markaasna saddex bilood ilaa lagu sii daro waktigaas meesha waxaa ka cod dowladdu waxaa la isweydiin mudan dowladdu ma gaartay mid ay maamuli karto xagga amniga xuduudaheeda amniga macnaha sugidda amniga ma gaartay oo dowladdu maqaan gaartay jawaabteedu waxaan u malaynayaa inay fududahay oo ah weli dowladda soomaaliya xuduudaheeda weli gacanta kuma dhigin ciidamo african union ama atmis ayaa wadanka jooga waxayna sameeyeen dabcan arrimo fara badan oo ah inay ka kaalmeeyaan arrimaha amniga dowladda soomaaliya sidaas darteed shaqadii ugu muhiimsaneed oo ahayd xafiiska qaramada midoobey inuu dowladda soomaaliya ka caawiyo oo ah dowladdu inay lugaheeda ku istaagto amnigeedana iyadoo ay gacanta ku dhigto xuduudaheedana gacanta ay ku dhigto waxaad moodaa inaan weli la gaarin laakiin qorshe uu socdo dowladdu waxay ku guulaysatay in cunaqabataynta hubka dowladda soomaaliya laga qaado laakiin weli shuruudaha ku xiran oo ah in oo lala ogaado dowladda soomaaliya hubka ay soo gadanayso sidaas darteed waxaa laga maarmaan ah in marka hore xafiiska qaramada midoobey iyo dowladda soomaaliya ay ka heshiiyaan qorshaha amni sida wadanka dowladdu ay gacanta ugu dhigayso si loogaba maarmi lahaa ciidamada african union ama atmis haddii ciidamada atmis ay baxaanna amniga yaa sugahaya ciidamada soomaaliya ma sugi karaan amniga ma la wareegi karaan arinka ugu muhiimsanna waxa weeye mushaar ama dhaqaalo ku filan ma loo hayaa oo dowladda soomaaliya haddii xafiiska qaramada midoobe la xiro qarashka ku baxa ciidamada atmis dowladda soomaaliya ma heli kartaa oo awood ma u leedahay sidaad la socoto dowladdu waxay hadda la adahay oo ay dhibaato ka haysataa bushaar bixinta ciidamada laftigeeda oo dowladaha qaarkood oo dowladda ka taageeri jiray ay joojiyeen dhaqaalihii loogu talagalay sidaas darteed meesha waxaa ka muuqda dowladda soomaaliya in aysan isku darsan karin inay mushaarka ciidamada soomaaliyeedna ay bixido ciidamada ajaanibtana ay bixido sidaas darteed waxaad moodaa in ay arrinkaas uusan weli qaangaar ahayn oo loo baahan yahay qorshe dhab ah oo dowladda soomaaliya ay la timaado isla markaasna wadanka ay ay dhaqaalaha amniga loogu talagalay iyadoo ay ay ay xalisan karto waa garta waa garta cabdirasaaq maxaa isleedaha marka oo ku soo beegay codsiga dowladda xilligan
run ahaantii waxaad moodaa horta xafiiska qaramada midoobey wakiilka uu joogay iyo dowladdu wada shaqayn fiican horta kama dhexaynin taasaa waxay keentay in isla marhaantaas aan loo cusboonaysiin catrian long isla markaasna duruufo adag ayaa xaalad baa dhacday waxayna keentay gabadhii inay macnaha gabadhii wakiilka ahayd ay baxayso waxaad kaloo oo meesha taalla in doorasha waddanka ay kusoo socoto doorashaduna maadaama wadanku ay kusoo bix socoto waxay u baahan tahay inay dowladdu ay ay ay qorshe la timaado qorshahaas oo ah inay iyadu maal maal gashato oo ay doorashada iska bixiso waxaad moodaa marka aragti dowladdu inay istusida oo ah ma ka madax banaanaan kartiin qaramada midoobey doorashadiina ma qabsan kartiin dastuurkiina hore ma marsi kartiin ma la heli karaa see loo heli karaa waxaa la yidhaha xaafiis kan ka ka duwan oo la yidhaahdo counter team counter team office ama xaafiiskaas waxaa loogu talagalay dowladaha qaan gaaray oo xasiloonada siyaasadeed iyo mid amniba gaaray sida dowladda kenya oo kale iyo dowladaha lamidka oo kale sida uganda oo kale dowladahaasa waxay leeyihin waxaa la yidhahdaa xaafiiska counter team oo ah barnaamijyo dimuqraadiyadda barnaamijyo dhaqaale waxyaalahaasa lagala dowladda laga taageeraa laakiin dowladaha xasiloon oo qaangaaray lagalama macnaha wax dhaqaale ku saabsan amnigooda lama siiyo marka waxaad moodaa dabcan dowladdu inay qorsho ay wadato qorshahaas oo ah ma isku filnaan karnaa laakiin waxaa lagama maarmaana in la fiiriyo qaramada midoobay iyo iyo beesha caalamku laba arrimoodba waa muhiim mid waa midoo dhaqaalaha soomaaliya wuxuu gaaraa miisaaniyadda soomaaliya hal bilyan oo dolarka maraykanka ayay gaartaa lix boqol oo milyan oo ka mid a waxaa bixiya bangiga adduunka ama beesha caalamka markay isku soo daraan ayaa dowlado kala duwan laga soo qaadaa bangiga adduunka ayaana maamula lacagtaas ayaana dowladda soomaaliya ku taageera dayn cafinta waa la gaaray laakiin ilaa iyo hadda isku filnaansho dhaqaala dowladda soomaaliya ma gaarin midda amniga marka qaramada midoobe ay fiiriso ilaa iyo hadda dowladda soomaaliya isku filnaansho maysa gaarin oo ku saabsan xagga amniga oo ay ciidamadeeda lacagteeda baxsan karto mushaarka iyo markii taa laga tago lacag ilaa saddex boqoloo milyan ilaa afar boqoloo milyan sanadkii oo ku baxda ciidamada ajaanibta ah oo nala jooga atmis ama amniga airboorka haya ama amniga meelaha muhiimka haya dowladda soomaaliya weli dhaqaalahaas gacanta kuma dhigin sidaas darteed waxaan u malaynayaa wadahadal dheer in la geli doono isla markaasna dowladda soomaaliya ay ku qasban tahay inay aragto ama ay la timaado daliil cad oo ku saabsan waxaan haysanaa dhaqaalo fara badan oo dhaqaale adduunka waa uga maarmi karnaa amnigeena annagaa sugan karna dastuurkii waxaan haysanaa waa ku heshiinay doorashaan u soconnaa lacag fara badan baan haysanaa meel noo taalla haddii dowladda soomaaliya ay la timaado caddaymo ku saabsan inay inay maaraygarayn karto arrimaha amniga iyo xasiloonida amniga ciidamada ajaanibtaha nala joogana mushaarkooda ay bixin karto markaas waxaad moodaa in qaramada midoobe ay ka fakari karto arrinkaas laakiin sida caadiga oo noo muuqata waxaad moodaa waddada ah xafiiskii baan xiraynaa dhaqaalo aan ciidamada ajnabiga ku bixina ma hayno siyaasaddii iyo dastuurkii weli lagama heshiin waxaan u malaynaha inay tahay siyaasadaan qaangaar ahayn waxayna u baahan tahay in dib laysugu laabto isla markaasna la yska waraysto un-ta ama qaramada midoobey iyo dowladda soomaaliyana ay ku heshiiyaan waddo soomaaliya ay ku gaarayso isku filaasho dhaqaale isku filaasho amni iyo horumar aysan ugu baahnayn beesha caalamka
kaasina waxa uu ahaa cabdirasaaq aadan oo ah agaasimaha fulinta ee hay-adda cilmi baarista iyo daraasaadka siyaasadda ee far south africa horena u soo noqda la taliyaha xafiiska madaxweynaha iyo sidoo kale xogayaha joogtada ah ee wasaaradda warfaafinta oo marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka ee toddobaadkan tan iyo kulantideenna dambe sidaa iyo nabadgelyo